galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa isniin bisha abriil ee sanadka waa sideed waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitrban iyo bogga v o a somaalcom saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan caafimaadka dunida
soomaaliya weli waxay ku jirtaa wadamada hannaankooda caafimaad uusan deganayn oo ay aad u yar tahay si loo helo agabyada lagu ogaado xanuunada si deg deg ahna lagu maareeyo xanuuno dilaac cudur dilaacya haddii uu dhaco soomaaliya weli waxaa ka jira xanuunno adduunka uu waa hore iska ciribtiray sida xanuunka booliyada
waxaa kalood dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan taariikhda iyo qorshaha madaxweynaha cusub ee senegaal madaxweynuhu khudbaddii uu jeediyey bashiiru dumay fai maalintii talaadada waxa uu sheegay in uu adduunkana ku idminaaniyey inay ogaadaan inay xukuumaddiisu noqon karto ay noqonayso xaliif al aamin amaama saaxiib lagu kalsoon yahay oo aanan siyaasadihii hore ee waddanka lagu soo xukumayay oo siyaasad dabacsan inay midaas uu sii waday
qodobadaas iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida malaayiin qof oo ku nool qaaradda nord america ayaa isniinta maanta a daawan doona qorax madoobaad buuxa oo ka dhacaya deegaano ay dadka ugu badan yihiin oo ku yaala dalalka mexico maraykanka iyo canada qorax madoobaadka ayaa waxaa keena marka dayaxo uu kala dhex galo cadceedda iyo dhulka deegaanada qaar ayaa la sheegayaa in ilaa afar daqiiqo uu qorax madoobaadka ka jiri doono iyadoo ay cimilada ku xiran tahay ayaa qorax madoobaadka la arki doonaa dadka xiiseeya daawashada qorax madoobaadka ayaana ku kulmi doona goobaha sida buuxdo uga dhacayo sida magaalada fredersburg ee gobolka texas halkaas oo qorax madoobaad buuxa uu ka dhacayo saacaddu markaay tahay kowda iyo barka duhurnimo ee xilliga maraykanka ilaa afar daqiiqo iyo siddeed iyo labaatan ilbiriqsi ayaa la filayaa waana xilli ka badan kii sanadkii laba kun toddobiyo tobanka ka dhacay maraykanka waxaana uu markaasi gaaray kaasi laba daqiiqo iyo labiyo afartan ilbiriqsi sida ay sheegtay hay-adda naasa ee maraykanka qorax madoobaadka buuxa ayaa qaadan kara inta u dhexaysa toban ilbiriqsi ilaa iyo toddoba daqiiqo iyo bar magaalooyinka sida buuxda looga arkayo waxaa ku jira mazaltaan ee dalka mexico iyo magaalooyinka san antonio austin iyo dallas ee gobolka texas indianabolis indiana cleveland ohio ire pennsylvania magaalooyinka niagara valles iyo new york ee gobolka new york magaalada niagara valles ee canada iyo magaalada monreal ee isla dalkaasi canada dad gaaraya labayo soddon milyan oo qof oo dalka maraykanka ku nool ayaana degan deegaanada uu sida buuxda uga dhacayo qorax madoobaadka saraakiisha dowladda federaalk ayaana saadaalinaya in ilaa shan milyan oo qof oo kalena ay u socdaali doonaan deegaanada qorax madoobaadka maanta laga arkayo ciidamada israa'iil ayaa axaddii sheegay inay ama ku dhawaaqay in ay soo gebagabeeyeen marxalad kale oo ay ugu diyaargaroobayaan dagaalka ka socda xadka waqooyi ee lubnaan halkaas oo duqeymaha ay wadaan xisbullah ay ka socdaan halka ay sheegeen in ay ka saareen dhammaan ciidamadooda koonfurta gaza war-saxaafadeedka ciidanka ayaa intaasi ku daray in taliyayaasha ciidamada iyo kuwa kaydka ay diyaar u yihiin inay qalabkooda saacado kooban gudahood ku qaataan kadibna ay u gudbaan jidda hore ee dagaalka si ay u fuliyaan howlo difaac iyo weerar subaxnimadii axaddii israa'iil ayaa duqeymo xagga cirka ah ku qaaday gobolka buka ee bariga lebnaan sida laga soo xigtay ilo ku dhow xisbullah halka ciidamada israa'iilna ay xaqiijiyeen duqeynta goobaha xisbiga saacado kadib markii diyaarad aan duuliyo lahayn oo israa'il ah lagu soo riday koonfurta lubnaan tan iyo bilowgii dagaalka khaza ugu yaraan tan iyo dagaalkii bilowgii khaza ayaa xisbullah waxa ay markaasi waday marka weeraro ay ku qaadayeen ciidamada israa'iil taas oo ay sheegeen inay ku garab taagan yihiin ururka xamaas wasiirka arrimaha dibadda iiraan amiir cabdulaahi ayaa maanta booqday magaalada caasimadda ee suuriya sida ay ku warantay warbaahinta maxalliga ah toddobaad kadib weerarkii lagu dilay taliyayaal sare oo iiraan ah laguna burburiyey qunsuliyadda tehraan ee dimashik oo lagu eedeeyey taas oo lagu eeday israa'il islamarkaana dab ku sii shiday xiisadda gobolka tehraan oo ah xulufada muhiimka ah ee dimashik ayaa wacad ku martay inay ka argudan doonto weerarkii cirka ahaa ee isniintii lasoo dhaafay lagu qaaday qeybta qunsuliyadda ee safaaradda iiraan laguna dilay toddoba xubnood oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga saraakiisha duqeynta ku dhintay ayaa waxaa ka mid ah jenaraal maxamed raza zahidi iyo jenaraal maxamed xaaji rahimi oo ahaa taliyaal sarsare oo ka tirsan ciidamada qudus qeybta howlgallada dibadda amiir cabdulaahiyan ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha suuriya bashaar al asad iyo wasiirka arrimaha dibadda faysal makaad inta uu booqashada ku joogo dalkaasi halka wasaaradda warfaafinta ee suuriya ay sheegtay in uu furayo qeyb cusub oo qunsuliyadda iiraan ah israa'iil ayaa boqolaal duqeymo cirkaa ka wada suuriya tan iyo markii uu bilowday dagaalka sokeeye saddex iyo toban sano ka hor iyadoo bartilmaameedsanaysa xoogagii iiraan ay taageerto ay ku jiraan xisbullah iyo sidoo kale xarumaha ciidamada suuriya iyo baqaarada hubka ugu dambeyntiina dhegeysi hordhac ah oo ku saabsan kiis la doonayo in lagu soo afjaro kaalmada milatari iyo waxyaabaha kale ee jarmalka uu siiyey israa'iil ayaa isniinta maanta ah ka bilaabmay maxkamadda ugu sarreysa ee qaramada midoobay dacwadda ayaa salka ku haysa sheegashooyin ah in jarmalku uu ogolaanayo ficilo xasuuq ah dagaalka israa'il iyo xamaas arrintaasoo jebinaysa sharciga caalamiga ah ee bini'aadanimada dalka nikaragwa ayaa ku booriyey in siinta israa'il taageero siyaasadeed maaliyadeed iyo milatari iyo in dhaqaale dhaqaalaha laga joojiyo hay-adda qaramada midoobey ee falastiiniyiinta ee loo soo gaabiyo u n r w a ay tahay in jarmalka uu fududeynayo xasuuq islamarkaana haddii uu ku guul daraysto mas-uuliyaddiisa ay tahay inuu ku sameeyo wax kasta oo suuragal ah oo uu ku ilaalinayo inuu xasuuq dhaco xilli kiiskan uu keenay dalka nicaragua oo udub dhexaad uga dhigay dalka jarmalka ayaa si aan toos ahayn u beegsanaya ololaha milatariga israa'il ay qaaday kadib weerarkii halista ahaa ee toddobadii oktoobar ay fuliyeen ururka xamaas oo xoog ku galay koonfurta israa'il islamarkaana ku dilay ilaa iyo kun iyo laba boqoloo qof dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageyntaa halkaaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal afar iyo labaatankii saacadood ee u dambeysay waxaa dunida ka socday xuska maalinta caafimaadka adduunka oo sannad kasta la xuso toddobada bisha abril taasoo soo bilaabatay sannadkii kun sagaal boqol iyo sideed iyo afartankii xuska sannadkan ayaa halkudhig looga dhigay xuquuqda qofka ee helitaanka adeeg caafimaad balse xuska sanadkan wuxuu ku soo aadayaa iyadoo malaayiin qof ay la tacaalayaan cudurro iyo nafaqadarro ka dhashay cuntola-aan iyo daryeel xumo halka malaayiin qof oo kalena ay la ildaran yihiin xanuunno wax laga qaban karo haddii ay helaan adeeg caafimaad sahre ciidla nuur ayaa warbixintan ku eegeysa xuska sanadkan ee caafimaadka adduunka helitaanka adeeg caafimaad waa xuquuq aas-aasiya oo qof kastaa leeyahay waa halkudhigga sannadkan ee xuska maalinta caafimaadka adduunka madaxa hay-adda caafimaadka ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo w h o dor tedros gabrayuses ayaa si qoto dheer uga hadlay xuquuqda qofka ee helitaanka adeega caafimaad fariin maqal iyo muuqaala oo iyadoo lasoo duubay lagu baahiyey baraha ay leedahay hay-adda w h o ayaa u dhignayd sidan
laga soo bilaabo sanadkii kun iyo sagaal boqol afartan iyo sideedii hay-adda caafimaadka u qaabilsan qaramada midoobey ee w h o waxay u shaqaynaysay helitaanka xuquuqda caafimaadka xuska maalinta caafimaadka adduunka waxaan isweydiinaynaa maxaad samayn kartaa si aad u hesho xuquuqdaada ah in aad hesho adeega caafimaad jawaabtu waxay tahay qodobo dhowr ah tan koowaad in aad ogaato xuquuqdaada waxa aad xaq u leedahay inaad hesho adeeg caafimaad oo tayo leh waxbarasho iyo in aad war ama macluumaad hesho Second, stand up for universal health coverage. Everyone should have access to the essential health services they need when and where they need them.
tan labaad waa inaad hesho caymis caafimaad oo dhammaystiran qof kasta waa in ay u suura gashaa helitaanka adeega caafimaad iyo dawadu uu u baahan yahay xilli kasta iyo meel kasta oo uu joogo
Third, hold your leaders accountable.
tan saddexaad waa xaqa aad u leedahay inaad la xisaabtami karto madaxdaada ama hogaamiyayaashaada waa inaad ogaataa in xaqa aad adeeg caafimaad u leedahay uu yahay xaq ama xuquuq aanan lagaa qaadi karin oo aad adigu leedahay hay-adda w h o waxay sheegtay in sanadkan xaaladda dadka ku dhibaataysan qasa ay yihiin kuwa ay si aada uga walaacsan yihiin warbixin ay daabacday hay-adda caafimaadka ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in xarunta loo yaqaano al dacwa oo ku taala galbeedka rafax oo ay ku jiraan ugu yaraan toddoba kun oo qof oo barakacayaal falastiiniyiina ay xaaladda carruurtaasi nafaqadarro u soo dhacaan maalinba maalinta kasii dambaysa baadhitaanada ay samaynayaan howlwadeennada w h o waxay sheegayaan in maalin kasta ay diiwaan geliyaan inta u dhaxaysa lixdan ilaa siddeetan carruura oo nafaqadarro aada u xoogani ay hayso w h o waxay walaac ka muujisay in ka badan toban waddan oo maraykanku ku jiro oo hakiyey dhaqaalihii ay siin jireen hay-adda qaramada midoobay ee u n arwa oo ah hay-ad qaramada midoobay ugu qaabilsan gargaarka iyo shaqada qaxootiga falastiiniyiinta w h o waxay sheegtay in tallaabadaasi ay uga sii dari karto xaaladda cakiran ee ay ku sugan yihiin in ka badan laba milyan oo qof oo rayida oo ku nool qase iyo agagaaraheeda kuwaasi oo intooda badani ay wajahayaan gaajo caafimaad darro iyo weliba daryeel la-aan geesta kale barakaca xooggan ee ka jira wadamo ku yaala geeska afrika oo soomaaliya ay ka mid tahay ee ka dhasha abaaraha iyo colaadaha ayaa keenay baahi nafaqadarro iyo xanuuno qaarkood xilliyo hore dunida inteeda kale laga dabargooyey balse ay la dhibaataysan yihiin dad badan oo soomaaliya ku nool waa kan doctor cabdirasaaq yuusuf axmed oo ka howlgala magaalada muqdisho soomaaliya weli waxay ku jirtaa wadamada hanaankooda caafimaad uusan degenayn oo ay aada u yar tahay si loo helo agabyada lagu ogaado xanuunada si deg deg ahna lagu maareeyo xanuuno dilaac cudur dilaacya haddii uu dhaco soomaaliya weli waxaa ka jira xanuuno adduunka uu waa hore iska ciribtiray sida xanuunka booliyada wadamo badan xanuuno aan laga aqoonin oo weli caruurteenna iyo haweenkeenna ay la bukoodaan sida jadeecada iyo xanuunada lagu looga hortago tallaalka soomaaliya weli waxay ka mid tahay wadamada soo koraya ee la daalaadhacaaya xanuuno soo jireen ah ee dunida qaarkeed sideedamaadkii iyo sagaashamaadkii ay iska ciribtireen dhanka kalena waxaa jira xanuuno kuwaasi ka duwan oo aad ugu soo badanaya bulshada soomaalida sannadihii ugu dambeeyey kuwaasi oo dadka badankoodu ay u tagaan dhakhtarro dibadeed kuwa aan awoodinina ay dalka gudihiisa ugu dhibaataysan yihiin xanuunadaasi oo ay khubrada caafimaadku sheegeen inay ka dhashaan cuntooyinka la cuno iyo deegaanka uu qofku ku nool yahay sida uu sharaxaya doctor axmed dirir oo ku sugan magaalada hargeysa waa afarta cudur ugu waaweynay maanta halista ah waxaa kamid ah kansarka dhiikarka wadna xanuunka iyo macaanka dhibaatooyinka inahaysta ee cudurada badankooda ay ka imanayaan kow dawaxumada tayada dawada iyo bii-adda waxyaaba ay keento oo ay kamid yihiin khudaarta iyo xoolaha caanaha laga soo gasaamaya hilibkeeda waayo xoolaha waxaa la siiyaa dawooyin sida bini aadamka loo daweeyo dawooyinkaa la siiyo waxaa jirtaa toddoba cisho ama saddex cisho inaan la lisin caanahooda oon la cabin loo daadiyo innaga inta lasoo siiyo ayaa markiiba la keenaa suuqa khudaarta lamid a marka la buufiyo oo idina lagu nool yahay iyada oo santii iyo bacrimintii lasoo siiyey maanta oo kale ayaa beritu waxaa dhacaysa in lasoo jaro taasuna dhibaatooy badan bay keenaysaa waxaa kaloo kamid siilka talaalka ah ee lasoo sameeyo oo iyadana u baahan fiirsi gaara taana waa siyaasad ku taalla dowladda iyo qaranka oo aafadeeda iyo dhibaatadeeda in laga hor sitaa looga hortago waxaa loo baahan yahay guud ahaan bulshadu inay caafimaadkooda ilaaliyaan nafaqadooda ilaaliyaan jimicsiga iyo jirkooda physical exercise inuu qofka uu sameeyo iyo hurdadiisa u hagaajiyo nadaafadda laftarkeedu iyadna la ilaaliyo sanadkan xuska maalinta caafimaadka adduunka wuxuu ku soo beegmay iyadoo wadamo badan oo dagaalo iyo qalalaaso ka socdaan ay dadkoodu la liitaan xanuuno iyo daryeel la-aan wadamada ugu sii daran waxaa lagu tilmaamay inay yihiin yemen suudaan iyo siiriya oo dagaaladii dhowaanahan ka dhacayay ay keeneen in dad badani barakacaan kadibna xanuuno iyo daryeel la-aan isku barkadaan
mahadsaneed sahre cidlo nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay markana golaha nabadda iyo amniga ee midooda afrika ayaa soo dhoweeyey codsigii oga yimid dowladda federaalk ee soomaaliya oo ahaa in midooda afrika uu hogaamiyo ciidamo caalami ah oo xilka kala wareegi doona howlgalka xilligan ee atmis marka la gaaro ama lasoo gebagabeeyo bisha disembar ee sanadkan howlgalkan loo soo jeediyey oo ay ku jiri doonaan howlgalkan lasoo jeediyey oo ay ku jiri doonaan ciidamo caalami ah ayaa bilaabmaya kowda bisha janaayo ee sanadka laba kun shan iyo labaatanka waxaana ay dalka ka sii howlgali doonaan muddo hal sana ah sida ay horey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ugu sheegeen v o a golaha nabadda iyo amniga midooda afrika ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay inay kulamo yeesheen lix iyo labaatankii maarj iyo saddexda bishan abriil kuwaas oo dowladda federaalk ee soomaaliya ay xog bixin ka siisay qorshaha nabad ilaalinta kadib marka uu dhammaado howlgalka admis ee midooda afrika ee xilligan ka shaqaynaya soomaaliya qorshahan ayaa horey loogu ogolaaday qaraar uu ansixiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay golaha ayaa sheegay inay muhiim tahay in la ilaashado guulihii la gaaray iyo ololaha hadda socda ee ka dhanka ah al-shabaab waxayna sheegeen in ay mar kale ku celinayaan inay sii wadaan taageerada ay siinayaan dowladda federaalka ee dhisidda awoodda ciidan ee soomaaliya sida ay u dadejin lahaayeen qorista ciidamo ku filan iyo isku dheelitirkooda aan idhaahda iyo isku dhafkooda si loo xaqiijiyo la wareegidda mas-uuliyadda marka ay si buuxda u baxaan ciidamada admis golaha ayaa ku celiyey walaaca uu ka qabo maalgelinta admis oo uu sheegay inay haysato lacag yari waxaana uu xoojiyey sida loogu baahan yahay hab lagu maalgeliyo oo aan lahayn hakasho la iskuna halayn karo howlgalka xilligan shaqaynaya ee admis ayaa xilka kala wareegay kii ka horeeyey ee amisom bishii abriil ee sanadkii labakunlabaylabaatanki howlgalka amisom ayaana soo bilaabay soo bilowday bishii maarj ee sanadkii laba kun iyo toddobadii wadamada kenya jabuuti ethoobiya uganda iyo burundi ayaana xilligan ciidamo ay ka joogaan soomaaliya kuwaasoo qeyb ka ah howlgalka amisom ee loo bedelay admis dhegeystayaal weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington kadib doorashadiisii ayaa madaxweynaha cusub ee dalka senegal basiru duimaye faye xilka loo dhaariyey labadii bishan abriil madaxweynaha oo ah hogaamiyaha ugu da-da yar qaaradda afrika ayaa durbo magacaabay ra-iisul wasaare cusub oo isna soo dhisaya golihii wasiirada haddaba taariikhda madaxweynaha cusub ee senegal iyo sida uu u maareyn doono xiriirka uu la leeyahay dalalka galbeedka afrika oo ay ku mideysan yihiin ururka ecowas iyo kan uu leeyahay dalka faransiiska ee horey usoo gumaysan jiray ayaa maxamed cabdi sandheere uu ka wareystay ibraahim maxamed maxamuud mustashaar oo arrimaha afrika iyo carabta aqoon u leh kuna sugan gobolka minnesota ibraahim ayaana waxaa marka hore uu ka hadlayaa taariikhda madaxweyne faye
maxamed walaal waa mahadsan tahay magaciisa madaxweynaha waxaa la yidhaahdaa bashiiru diomofai ama bashiir jumca fay waxa uu dhashay maarso labaatan iyo shanteedii kun sagaal boqol siddeetankii waa afartan iyo afar jir waxa uu leeyahay laba xaas madaxweynaha waxaad u malaysaa ka sokow maalinta uu dhashay inuu nasiib u leeyahay bisha maarso sababtoo ah afar iyo tobankii maarso laba kun labaatan iyo afarkii ayaa waxaa loo ogolaaday inuu tartamo oo xabsi gurigii uu ku jiray laga laga qaaday kadib markii dembigii lagu waayey doorashadu waxay dhacday maarso labaatan iyo afarteedii laba laba kun labaatan iyo afartii waxa uuna ku guulaystay boqol kiiba konton iyo saddex wareegii koowaad in ka badan boqol kiiba konton iyo saddex wareegii koowaad waxaa loo doortay kursiga ama la caleemo saaray abril labadeedii laba kun labaatan iyo afartii
waan gartay ibrahim madaxweynaha markii uu xilka qabtay waxa uu xilka ra-iisul wasaaraha u magacaabay nin la sheegay inuu yahay ka isaga u tababaray amaba tusaalaha weyn u ahaa bal sawir guud naga sii ra-iisul wasaaraha iyo xidhiirka isaga iyo madaxweynaha ka dhexeey ha ra-iisul wasaaraha waxaa la yidhahdaa magaciisa cusmaan sonko waa mas-uulka aas-aasay xisbiga eshaqa la yidhaahda xisbiga wadaniyiinta ee shaqada iyo akhlaaqda iyo walaaltinimada ee bastef labadooduna saaxiibo ayay muddo ahaayeen wuuna ka da-weyn yahay oo ra-iisul wasaaruhu waa konton jir wuxuu dhashay bishii juulaay shan iyo tobankeedii kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii waxay labadoodu kasoo wada shaqeeyeen hay-adda canshuuraha ee waddanka senegal waxaana horeeyey ra-iisul wasaaraha oo ka da-weynaa labadooduna waxay haystaan shahaadada dhaqaalaha iyo dhinaca qaanuunka muddo badan ayay is-yaqaaneen cusmaan soonka wuxuu hore usoo noqday xildhibaan wuxuuna tartamay doorashadii laba kun iyo sagaal iyo tobankii wuxuuna galay doorashadaasi booska saddexaad waxauna hadda loo diiday inuu sababta uu hadda u tartami waayen waxay ahayd madaxweynihii hore makisaal ayaa wuxuu ku xukumay dembi uusan gelin oo ku saabsanaa inuu maxkamadda u gafay iyo arrimo kale oo ku saabsanaa siyaasad taasina waxay u diiday inuu tartamo kadibna wuxuu uga tanaasulay saaxiibkiisa da-da yar oo hadda madaxweynaha noqday bashiiru jumca fay uuna kuna taageeray inuu tartamo bashiiru jumca fay sidoo kale waxaa aada u caawiyey madaxweynihii saddexaad ee waddanka mudane cabdalla waad oo taageeray asna murashaxnimadiisa waana midda keentay in uu labadooduna waxay ra-iisul wasaaraha cusmaan sonko iyo madaxweynaha bashiiru jumca fay labada mas-uulna waxay labadooduna iska fogeeyeen dhaxalkii madaxweyne makisaal oo madaxweynihii afaraad ee waddanka senegal oo lagu eedeynaya musuq maasuq iyo iyo iyo iyo iyo maamul xumo waan gartay dib haddaan ugu noqonno xaasaskiisa ma dhaqan baa dalka senegal in mas-uuliyiinta sarsare ay leeyihiin xaas ka badan hal waa midda dadkao dhan ay la yaabeen maadaama madaxweynaha waddanka qabsaday bashiiru ama bashiir jumca fay ama sida faransiisku ugu dhawaaqaan oo la yidhaahdo bashiiru dumai fai uu yahay mas-uul siyaasadda ku cusub lama ogeyn inuu laba xaasi leeyahay dadku inta badan ma ogeyn hogaamiyaal badan oo africana way soo martay kuwa masiixiyiina iyo kuwa muslimiina xataa waxaan xasuusanaa madaxweynihii south africa inuu jacob zuma uu lahaa afar xaas madaxweynihii idriis allah u naxariistay idriis eto ama idriis debi waddanka jad asna wuxuu lahaa ama uu guursaday la yidhahdaa ilaa sideed gabdhood marka waa caan afrikaanku waana wax inta badan ka tarjunta maalqabeenka iyo inuu yahay iyo nin mujtamaca meel sarreeya ka haya hadduu laba xaas iyo leeyahay wixii ka badan waan gartay ibrahim intaynaan u tegin siyaasadda arrimaha dibadda ra-iisul wasaare cismaan soonka wuxuu soo dhisay golo wasiiro bal sawir guud naga sii sida uu golaha wasiiradani u samaysanya golaha wasiirada waxaa lagu dhawaaqay maalintii jimcadii aan soo dhaafnay shantii bisha abril waxaad u malaysaa ra-iisul wasaare cusmaan soonko iyo madaxweynihiisa bashiiru dumai fai inay labaduba wakti aysan dayacayn waxay soo magacaabeen shan iyo labaatan wasiir iyo shan wasiir oo ah wasiiru dowlo shan iyo labaatanka wasiir waxaa ugu caansan gabadha wasaaradda loo dhiibay wasaaradda arrimaha arrimaha dibadda iyo xiriirka africa oo la yidhaahdo yaasina fal oo ah siyaasiyad haysata urur loo yaqaano ururka midnimada dhaqaale iyo cadaaladda iyo ijtimaaca cadaaladda iyo iyo akhlaaqda waddanka senegal sidoo kale waxay magacaabeen wasiirka tamarta ee siyaasi liyada biram suuley diyuub oo loo magacaabay wasiirka tamarta iyo batroolka iyo macaadinta inkasta oo abaanduulihii ciidamada loo magacaabay oo mas-uulka la yidhaahdo generaal biram dayuub asagana loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga wasiirka arrimaha gudahana waxaa loo magacaabay jan batista tin dhammaantood wasiiradu waxay yihiin wasiiro ku cusub xukuumadda markii koowaadna xukuumadda waddanka senegal soo galay hase ahaatee dhammaantood waxaa la dhihi karaa shan iyo labaatanka wasiir waxay ka midaysan yihiin inay yihiin wasiiro gacantoodu ama safxadoodu ay cad tahay oo wax musuq maasuqa iyo dibisocoda aan marna lagu soo eedayn sida gabadha loo magacaabay wasiiradda sbortiska ama wasiiradda ciyaaraha iyo dhalinyarada iyo hiddaha oo la yidhaahdo khaadidiin oo ayaduna sidoo kale ah siyaasiyad muddo soo shaqaynaysay sidoo kale waxay magacaabeen qaadiga cusmaan diyaan oo hore u ahaan jiray xeeralaaliyaha guud ee waddanka senegal ayaa waxaa loo magacaabay wasiirka cadaaladda marka waxaa la filayaa waddanka senegal inuu galay mawaa cusub inuu u bariyey oo xagga maamul wanaagga iyo iyo iyo dimuqraadiyadda ay tillaabo weyn ay hore u qaadeen weligoodna lagu yaqaanay waddanka senegal waan gartay waan aragnay taageerada gudaha oo wareegii koowaad baba lagu kala baxay dadkuna aad bay ugu hanwen yihiin madaxweynahan cusub haddaynu ka hadalno siyaasadda arrimaha dibadda aynu ku horeyno dalalka afrikaanka ay ku wada jiraan ururka ecowas ee galbeedka africa kadibna aynu u gudubno dalka faransiiska oo dalkii gumaysan jiray oo hadda dalal badan oo galbeedka africa ku yaala ay kasii fogaanayaan ha wadanka runtii wadanka senegal waa wadan xornimada wuxuu ka qaatay faransiiska bishii abril afarteedii kun sagaal boqol lixdankii waxaa ilaa hadda soo maray oo madaxweyne bashiir waa madaxweynihii afar shanaad waxaa ka horreeyey madaxweyne sangoor oo muddo hayey haddana waxaa ku xigay madaxweyne cabdow duyuuf kadibna cabdalla waad kadibna makisaal marka madaxweynuhu khudbadii uu jeediyey bashiiru dumai fai khudbadii uu tansiibka ama markuu xilka qabtay labadii bishii bishaan aan ku jirna afaraad laba kun labaatan iyo afartii oo ahayd maalintii talaadada waxa uu sheegay in uu adduunkana ku idminaaniyey inay inay ogaadaan inay xukuumaddiisu noqon karto ay noqonayso xaliif al aamin ama ama ama saaxiib lagu kalsoon yahay oo aanan siyaasadihii hore ee waddanka lagu soo xukumayay oo siyaasad dabacsan oo senegal lagu yaqaanay ugana duwan tahay wadamada kale afrikaanka inay midaas uu sii wadayo sidoo kalena waxa uu sheegay in uu gudaha jamaacada ama ecowaska isku tagga dhaqaale ee wadamada galbeedka africa oo in muddaa hadda wadamo ay ka baxeen oo dhibaato ay haysatay inuu sidoo kale asna uu xoojinayo isbedelo siyaasadeedna uu kusoo rogi doono marka madaxweyne bashiiru juma fai waa siyaasi liberaala dhinaca maamulka iyo musuq maasuqana wuu kasoo horjeedaa marka dhinaca maamulka la furiya musuq maasuqa wuu la dagaalami doonaa marka faransiiska sidoo kalena waxaa la filayaa inuu xiriir fiican la yeesho sababtoo ah waddanka wuxuu soo saaraa tamarta xagga gaaska iyo batroolka sidoo kale madaxweynihii hore makisaal heshiisyada tamarta wuxuu siiyey wadamo kasoo jeeda ama ama ganacsadayaal kasoo jeeda kooxaha loo yaqaano bariga yurub hase ahaatee hadda waxay u badan tahay in uu u jeesan doono dhinaca faransiisku faransiiskuna way soo dhoweeyeen xiriirka sidoo kale wuxuu sheegay inuu xoojin doono dimuqraadiyadda
kaasi wuxuu ahaa ibraahim maxamed maxamuud mustashaar oo ka faalooda arrimaha carabta iyo afrika oo u warramayay wariyaha v o e da maxamed cabdi sandheere bishan barakeysan ee ramadaan oo dhammaad ku dhow ayaa ah bisha ay dadka muslimiinta bixiyaan sadaqada iyo taageerada dadka masaakiinta ah mid ka mid a masaajidada magaalada baydhabo ayaa bishan waxaa lagu afuriyaa boqolaal qof faahfaahinta warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa baydhabo nooga soo diray waryaheena mukhtaar maxamed catoosh
tan iyo markii la gudagelay bisha barakeysan ee ramadaan oo gabagabo maraysa waxaa masjidka jaamaca ee magaalada baydhabo oo ah masjidka ugu weyn afurin loogu sameynayay in ka badan kun iyo shan boqol oo qof oo ka mid a dadka danyarta ee ku nool magaalada baydhabo waxayna isugu jiraan dadka afurka la siiyo rag iyo dumar oo aan haysan wax ay ku afuraan shacab soomaaliyeed oo qurbajoog u badan iyo qaar ka mid a ganacsada magaalada baydhabo ayaa bixiya qarashka ku baxa afurinta loo sameynayo dadka danyarta ee masjidka jaamaca magaalada baydhabo maalin walba lagu afuriyo waxaa sidoo kale la siiyey dadka la afurinayay dharkii ay ku ciidi lahaayeen qaar ka mid a dadka afurka ka qaata masjidka jaamaca ee magaalada baydhabo ayaa sheegay bishan soon raashiin bisil oo ay ku afurayeen inay ka qaadanayeen masjidka jaamaca anaa waxa wallaahi bare maxamed ahaa soonkun intuun ku soomayno bariiskan timirtaan mooskan hilibkan oo gaale seenberhiraabkas oo naningooriyoy qoqon ka afuroyn inti nanka hadhiibidi adduunyo aakira ilaahay nkashafee weela diindis walaa usoo dhiibidi karkaranshay walkarka ilaahay hangili unin nkamahadnagaan ilaahay dowlaa nkatugan anoo ganii bara maxamed li araw intaa ka soon inta ninka afuriyoy iraabkas lamaneef gaalana ningooriye burkaana sambuuskan abitaankana timirtaan walba dageegi waasma ilaahay mahadle haddana ka damba dharkaana oo iideed wayna siiyoy koboogana dirayaagana wayna siiyoy dadkii hadhiibidi ilaahay yoona haqishafee walayoho kaba ilaahay wal baraki iman lelankuwele bashiir maxamed aadan oo isaguna ka mid ah guddiga afurinta masjidka jaamaca ee magaalada baydhabo ayaa sheegay arrintan afurinta inay wadaan muddo ka badan labaatan sano islamarkaana dadka ay afuriyaan la siiyo dharkii ay ku ciidi lahaayeen arrintan ifdaarka waxay socotay muddo afar iyo labaatan sano waxay ka soo bilaabatay dheri keligiis oo afar qof oo xir ah oo aan markinoo reero u joogin magaalada oo masaajidkan ku afuri jiray ayaan uga soo bilownay ilaa waxay gaartay hadda ilaa iyo kun iyo lix boqol ilaa kun iyo siddeed boqol dad ah oo haween xataa ay isugu jiraan haweenkabaa u badnaadee taasna waxay ku gaartay ii sheegadi dadweynihii deegaankan ka soo jeeday ee reer baydhabo asalii ahaa oo u soo gurmaday iyo annagoo u bandhignay muddo afar iyo labaatan sano hadba heer ay soo maraysay ilaah baa mahadle maanta waa ujeedaa kun iyo laba boqol qof oo haween ah yaan waxaan siinay dharkii ciidda iyo lix boqol oo ah hadduu ilaahay oo raggii culimmadii iyo markano xirtii iyo dadkii markano aan dharka ay haystaan dhar ay isaga bedelaan ay haysanin dadka dharka iidda haysta si ay ula iidaan taasna waa gargaar iyo fadli ay sameeyeen dadkii baydhabo asaliiga ahaa annaga horta xeradan waxaan u samaynay masaajidka ifdaarkan waxaan u samaynay ma aha mid lagu galaayo boono iyo markano waraaqo oo dad fixid ay galayaan oben bay tahay waxaan ugu talgalnay wixii afar qofood cunaayeen shan way cuni karaan lix xataa way cuni karaan arrintay ahayd oo islaamka uu qabo nin kastoo imaadana ifdaar la'aan ma naqanaynin hataa waxaan siinaynay hal hal doolar oo raashin uu ku gato ugu dambays markii uu raashinka go'o sidaa laajligeeda dadkan waa dad ayaga naftirkooda raatib ku ah sida hadda haweenkii adiga aad la hadlaysay oo kale oo shan iyo toban sana afar iyo toban sana kow iyo toban sana ay maarkiinoo meesha raatib ku yihiin waa jiraan dad badan oo barakacayaala oo maarkiinoo ii sheeg degmooyinkan hadda maarkiinoo laga soo kala yaacay fatahaadii yimaadeen oo in badana waa ka buuxan laakiin waa waxay u badan yihiin dad bermananti ah oo daafaha magaalada deggan oo weliba reer baydhabo ah dad oo degaan ku ah magaalada ayaa u badan yihiin dadka aan waxba haysanin ifdaarkoodina si markino wixii linta lagu siiyo safaari ahaan ay u qaataan carruurtooda ayay guryahooda ula tagaan iyo nimankoodii aan waxba haysanin sidoo kale qaar ka mid ah masaajidda magaalada baydhabo ayaa afurin u sameeya dadka danyarta ee ku nool xaafadaha magaalada baydhabo waxaa magaalada baydhabo lagu arkayaa dad badan oo is-xilqaamay kuwaasi oo aruurinaya sadaqo ay ugu talagaleen inay ku ciidsiiyaan carruurta danyarta si ay farxadda ciidda qayb uga noqdaan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
mahadsanid mukhtaar ayaa warbixintaasi nooga soo diray magaalada baydhabo haddana weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington ugu yaraan saddex iyo toban gobol oo ka mid ah dalkan maraykanka ayaa ammaankooda aada loo adkeeyey maadaama dad badan oo aan horey u deganayn ay kusii qulqulayaan si ay goobjoog uga noqdaan qorax madoobaad taariikhi ah oo magaalooyin ka mid ah gobolladaasi lagu arki doono maanta oo isniin ah magaalooyinka la filayo in maanta qoraxda ay madoobaato ayaa lagu soo waramayaa in hoteelada iyo meelaha la seexda ay buuxsameyn welina ay dad kale gaarayaan dadkaas oo ku safraya gaadiidka kala duwan sida diyaarado baabuur iyo tareenno cilmi waare oo ah weriye madax bannaan oo deggan gobolka indiana oo ka mid ah meelaha laga arkayo qorax madoobaadka ayaa sahre ciidlo nuur uga waramay wararkii ugu dambeeyey ee diyaargarowga dadweynaha iyo dowladda
inaada mahadsan tahay sahra horta waxaa laga arki doonaa qorax madoobaadkan oo laga dareemi doonaa ilaa iyo saddex iyo toban gobol oo ka mida gobollada maraykanka ah waxa uu kasoo bilaaban doonaa gobolka texas saacaddu kowda iyo barka marka ay tahay waxa uuna ku dhammaan doonaa gobolka maine marka oklahoma arkansas missouri illinois kentucky indiana ohio pennsylvania new york vermount new hampshire iyo maine ayaa laga dareemi doonaa waxaa la leeyahay gobolada kale ee michigan iyo tennessee iyadana qayb yar ayaa laga arki doonaa laakiin gobolada si toos ah ay qoraxdu u madoobaan doonto waa goboladaasi saddex iyo tobanka ah marka waxay dadku sida aadka ugu danaynayaan waxaay tahay sahraay waxaa la leeyahay qorax madoobaadka xiga saynisyahanadu waxay leeyihiin waxa uu dhici doonaa labaatan sano kadib sanadka labada kun iyo afartan iyo afarta ayuu dhici doonaa marka sidaa darteed dad fara badan waxay leeyihiin maba ogi inaan gaari doono marka bal waa inaan aan markan ka faa'iidaystaa oo aan arkaa gobolada laga arki doono waxay uga soo safrayaan gobollo aad u fara badan oo gobolada maraykanka ah waxaa sidoo kale ammaanka ayaa si weyn loo sugayaa magaalooyinkaasi xitaa f b i-du shalay qoraal ayay soo saareen ee c i edu ay leeyihiin isis k kooxahan la yidhaahdo waxaa laga yaabaa in ay dhibaatooyin geystaan marka hay-adaha ammaanku ha foojignaadaan fojignaan dheeriya xitaa shacabku ha muujiyaan sidaa darteed ayaa waxa ay tahay marka diyaargarow xoogan in laga dareemayo goboladaasi qorax madoobaadka laga arki doono marka cilmi dhinaca ammaanka haddaynu yaro dul istaagno muxuu yahay isis kega laga laga hadlay ee laga sii digayo sahraay sidaad la socotaba maraykanku heegan sare ayay ku jirtay dagaaladan ka socda bariga dhexe oo israa'iil iyo xamaas u dhexeeya inay jiri karaan dad ka caraysan arrimahaasi waxa ay leeyihiin dad iska caraysan ayaa jiri kara oo iyagu si shaksiyan ah laga yaabo in falaal argagixisaa geystaan marka sidaa darteed ayaa hay-adaha ammaanka loo digay maadaama dadku meelo fara badan ay sugu imaanayaan waxa ay hay-adaha ammaanku ay ka taxdirayaan ammaanka dadkaasi in la sugo waan gartay cilmi magaalada aad joogto ee indianabolis ee gobolka indiana waxay ka mid tahay magaalooyinka laga arkayo qorax madoobaadka bal magaalada diyaargarowgeeda howluhu siday u socdaan dadku siday u dareemayaan iyo haddii aada is aragteen dad soomaaliya iyagu dareenkoogu siduu yahay marka laga yimaado dareenka guud ee dadka maraykanka waa mahadsan tahay saray magaaladan indianabolis waxay ka mid tahay magaalooyinka sida tooska ah ay qoraxda uga madoobaan doonto saddexda iyo lix daqiiqo marka ay tahay ayaa qorax madoobaadkaasi galabnimo ayuu dhici doonaa ku dhowaad muddo afar daqiiqah ayuu socon doonaa ilaa iyo saddexda iyo toban daqiiqo waxay ka mid tahay marka magaaladan magaalada dadku inta fara badan ay imaanayeen hadda hoteelada oo kale waa ay buux dhaafeen shir jaraa'id waxaa qabtay maayarka magaaladan indianabolis joe hogsed taliyaha booliska iyo sidoo kalena mas-uuliyiin kala duwan oo oo iyaguna dhinaca ammaanka ku shaqada leh waxayna sheegeen in boolisku ay u diyaargaroobeen dhacdadan weyn sidii ammaankeeda ay u sugi lahaayeen dadka gawaarida ku imaanaya digniino ayay siinayeen oo ah waddooyinka dhinacyaheeda inaan la istaagin had inuu gaarigaadu kaa xumaada mooyaane in ay halis tahay in waddada dhinaceeda aada istaagto meelo aan loogu talagelin waxayna sheegeen in haddii qofku wax dhibaataha ammaanka qalqal ku keenaya dareemo in ay hay-adaha ammaanka ay soo wargeliyaan soomaalidu sahraay sidaan ognahay arrimahan aada uma daneeyaan annaga dadkeena muslimiinta masaajida ayaa la galaa oo salaado ayaa la tukadaa marka qorax madoobaad uu dhaco iskuulladii oo kale waa fasax maalinta isniinta
kaasi waxa uu ahaa cilmi waare oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan gobolka indiana ee dalkan maraykanka oo u waramayey sahra ciidla nuur weli waxaad naga dhagaysanaysaan v o a haddana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa inoo haysa saynab abukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban dowladda soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay in muddo ka yar laba sano ay ku soo saari doonto shidaalka dalka kadib markii golaha wasiirada ee soomaaliya ay ansixiyeen heshiis is-afgarad ah oo ku saabsan soo saarista shidaalka iyo gaaska kaasoo soomaaliya ay la gashay dowladda turkiga haddaba muddadaasi ay dowladdu sheegtay suurtagal ma tahay in dalka looga soo saaro shidaal waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya xildhibaan xareed xasan cali mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya iyo axmed maxamed luqmaan oo bara ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey axmed luqmaan bismi illaahi raxmaan raxiim walaalood mahadsan tahay dhammaan bahadafyo wayna waan salaamayaa walaalkayga martida ku ah barnaamijkan waan salaamayaa walaal soo dhawow su-aashii haddii aan gudagalo waxaan isleeyahay waa suuragal walaalay sidaad ka warqabto dowladda soomaaliya heshiiskaani waxay gashay toddobadii bisha maarso laba kun labaatan iyo afartii heshiiskana wuxuu ahaa heshiis aada u ballaaran oo dhinacyo badan taabanaya hadduu difaac ahaan lahaa iyo hadduu ahaan lahaa dhanka dhaqaalaha iyo dhanka tamarta labadaba intaba sidoo kale heshiisyadan waxay usoo bilowdeen ay ahayd laba kun toban iyo lixdii oo madaxweyne xasan sheekh dalka madaxweyne ka ahaa laakiin afgembigii ayaa dib u dhigay sidaa darteed hadda oo dowladda turkigu ay cusub tahay dowladdanagana ay wakhti fiican haysato oo culeysyo fara badan haystay ay maanta haysanin waxaan isleeyahay siduu u dhigay hadalkana wasiirka batroolka waxaan isleeyahay muddadan ka yarba waa lagu soo saari karaa siday wax ku socdaan iyo hoosha sida ay u socotane waxaan isleenahay soomaaliya meel fiican bay gaaraysaa labadan sano ee aan ku guda jirna insha allah marka anigoo saas bay aragtidaydu waana la qodi karaa insha allah asalaamu calaykum xildhibaan xareed muddada dowladdu sheegta shidaal ma looga soo saari karaa wadanka bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa idin salaamay bahda v o eda iyo axmed luqmaan oo dooda igula jira anigu ma qabo shidaal soomaaliya sanad iyo laba iyo saddex iyo afar looga soo saari karo inuu jiro waxaana qabaa wax badan baa ka horeeya shidaalka waa loo baahan yahay laakiin dee yaa loo soo saaraya dalkii ma midaysna dastuur midaysan ma leh amnigiisi ma sugna dastuurkaa qeexaya sida khayraadka dalka loo qaybsanayo dastuur lagu midaysan yahayna ma jiro marka sidaa daraaddeed anugu waxaan qabaa madaxweyne xasan sheekh waxba hadbayaan meel laysku qaadine waxaa ila quman wixii uu ku kaambeyn gareeyey oo sax ahaa oo weliba ka saaciday kaambeynkiisa oraah yacni u hirgashay oo ahayd soomaali heshiisa adduunkan heshiis la-a marka bal intii loo dhiibay madaxweyne xasan sheekh yaa hadda sii kala dhaqaaqday puntlandna halkaasii taagan tahay dastuurkii hore oo laba kun labiyo toban agost kowdeedii aanu ansixinay bay haystaan oo ay leeyihiin ilaa kaa lagu soo noqdo annagu waxba la mucaamili mayno dowladda dhexe marka see marka wax loo kala yeelanayaa see wax loo kala leeyahay khayraadkii see loo qaybsanayaa dalku ma wuxuu noqonayaa maamulo kala tegey buu noqonayaa marka waxaa lasoo saaro oo khayraadka ma koonfurtaa keliya lagu maamulayaa ilaan puntlandna shaqo kuma leh somalilanna shaqo kuma leh intaasoo dhanna dee waa dalkii soomaaliya waa wixii shuruucdana loo samayn lahaa khayraadkana meel walbuu ku jiraa hal meel keliya kuma jiro somalilan buu ku jiraa puntland buu ku jiraa gobollada kaleoo koonfurtaabuu ku jiraa marka anigu waxaan odhan lahaa madaxweyne xasan sheekh war bal shidaalkaasu ha noo dambeeya madaxweynow bal intii laguu dhiibay isku soo celiyo wada heshiisi iyo ayaga dhex fadhiiso oo dadkii isla raadi oo amniga ha laga shaqeeyo marna yaan tuuto la gashan oo la aadin meesha la yihahda ceelbuur marna yaan xagga iyo turki laysku qaadin marayaan xagga iyo eritrea laysku qaadine intuu madaxweynuhu fadhiisto bal dalka fadhiisto oo uu yacni dhibaatada jirta uu darso dadkii ha laysla raadiyo iyo maamuladii iyo waxa weeye dhibaatadan hadda taagan oo mid amni iyo mid khilaaf iyo mid crisiska constitutionka ah intaasba waa in laysla raadiyaa haddii aan dib kugu soo noqdo axmed duqmaan waad dhagaysanaysaa xareed waxa uu ku doodayaa inaanay suurtagal ahayn muddada ay dowladdu sheegtay in lasoo saaro shidaal marka la eego marxalada dalka uu ku jiro iyo inay ka horeeyaan waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin amniga iyo xal u helista dooda ka dhalatay arinta dastuurka adigana waxaad qabtaa inay suurtagal tahay muddadaasi in shidaal lagu soo saaro maxaad ugu jawaabi lahayd dooda xareed waa mahadsan yahay walaalkayga walaalay soomaaliya waxay ku jirtaa dowlad dhis laga soo bilaabo mincarta ilaa yoomana hada maalinba meel baa lasoo marsiinayay ayadoo noocaas ah oo dabidhiskaas iyo dowlad dhiskaas ku jirtaba dhankii horumarka iyo siyaasadii dibaddana ay socotay annagu dowlad ahaan dowlado nala mid ah baa jira sida libiya oo kale dowladda turkiga ay heshiis la gashay dalkiioo qaanlaasa ka taagan yahay dhanka shidaalkaas amnigiisa iyo suuqgeyntiisa waxaa mas-uul ka ah dowladda turkiga soomaaliya waxay leedahay xirmooyin fara badan siduu sheegay wasiirka marka cidda heshiis lala galayna waa dowladda turkiga ayadaana mas-uuliyadda qaadaysa oo amniga iyo iyo badqabka ceelashaasi intii annaga gacanta kale aan ku dhisayno isfahamka iyo ay dowladda ku dhisaysa isfahamka iyo dowlad dhiska siduu sheegay dastuurkaneh dee waxa ansixiyey waa kan baarlamaankii guud ee soomaaliya oo qolo walbaba ay matalaad dhab ah ay ku leedahay marka waana insha allah ergey baa loo diri doonaa oo ka dhacdhacsiiya dowlad dowlad goboleedka puntland iyo maalinbo meel bay taagnaan jirtay insha allahna waana la xallin doonaa kolley mas-uuliyiinta waxay wadaan xal oo maanta soomaaliya qof walba inay gurigiisa ugu tagto oo ay qanciso dhanka kalena horumarkii iyo shidaal qodistii iyo heshiiskii lala galay dowladda turkigana sidiisa buu u fulayaa oo dowlado nala mid ah baa jira sida libiya oo kale iyo dowlado kale oo khasaradahan ka jiray oo dhinacna ka dhismayay dhinacna horumar ka socday marka anigu waxaan qabaa iskuma xirno way soconaysaa xirmooyinka hadba meesha loo arka baa laga soo saaraya insha allah ilaa idinkiisa badqabkeedana waxaa mas-uuliyadda iska kaashanaya dowladda soomaaliya iyo dowladda turkiga marka saa baan leeyahay anigu xareed ee rajada axmed u muuqato oo ah in khilaafka gudaha ee jira xal loo helayo horumarka dhinaca kalena uu soconaya oo aanay isku xirnayn adiga taama kuu muuqataa maya ima muuqato saynab weliba waxaan ku jiraa dadka ugu xogogaalsan maanta oo nool arrimaha soomaaliya waayo ilaa carte baan ka warqabaa ooaan xildhibaan ka ahaa ilaa kuwii ka dambeeyey baan xildhibaan ka ahaa wasiirka ahaa dastuurka hadda lagu dhaqmayo laga guuray golihii wasiirada wax ka ansixiyey baan ahaa xogogaal baanu ahay arrimaha soomaaliya waxaana qabaa inaan uga xogogaalsanahay madaxweyne xasan sheikh maanta soomaaliya dib bay u dhacday wixii la soo dhisayey oo dadkaas quluubtooda laysu keenayay kala tegay nineteen ninety one maanta waxaad moodaa maalin ay ka rajo xun tahay anigu ma garanayo arrinta uu leeyahay axmed luqmaan libiya waxbaa ka socda oo shidaal baa ka socda oo heshiis baa lagula galayna libiya iyo soomaaliya shaqo iskuma laha libiya dee waa dal burburay oo shidaalkiisu shaqaynayo oo awal ma garanaysaa ee ceelashiisa lahaayo hadda ceel la qodayo iyo khayraad la qodayo midna ma ahan midda labaad waxa halkan ku abuuran soomaaliya oo shabaab iyo alqaacido iyo unugyada halkaa ku tallaalan oo dhulka beriga oo dhan intii badnayd ayagu hadda maamulaya kama jiraan libiya midda saddexaad ciidamo ajnabiya oo ilaa soddon kun gaaraya afartan kun gaarayana kama jiraan marka isku duruuf ma ahan libiya iyo soomaaliya waxa uu axmed luqmaan hadda uu leeyahay duruuftaas libiya oo kalea soomaaliyana laga dhigi karaa isku duruuf ma ahan marka anigu waxaan odhan lahaa war bal shidaal iyo khayraad iyo waaba loo baahan yahay bal horta shidaal iyo khayraad dadkii wada lahaan lahaa oo wada ilaashan lahaa oo wada cuni lahaa laysla raadiyo hadalku muhiimadiisu intaa weeye intii yarayd oo wada socotay baa labadii sanooo madaxweyne xasan sheikh joogay baa hadda sii kala dhaqaaqaysa marka yaa wax wada yeelanaya su-aashu waxa weeye yaa wax wada yeelanaya soo in la caddeeyo maahan marka taa weeye problemka aniga maanta ii muuqdaa maalin ay ka rajo xun tahayna maanta maalin ay ka rajo xun tahayna aniga iigama muuqato waxaan hadalka siinayaa axmed luqmaan
waa mahadsan yahay walaalkay xareed maadaama uu muddo ku dhex jiray sistamka dowladnimada soomaaliya waxaan leeyahay intaad ku dhex jirtay qolo unbaa qaylin jirtay oo caqabada iyo caqabada idin haystay maca daalikana isma aadan dhiibanin oo dowladnimada soomaaliya maanta meesha ay taagan tahay soo gaarsiiseen caqabadahaana way jirayaanoo dowladda soddon sano burbursaneed unbaan ahayn laakiin fadliga idinkaa iska leh tii unba weeye caqabad kastoo imaata waa la xalinayaa ama dhanka aniga waxaan isleeyahay shidaalka iyo horumarkiisa iyo heshiisyada la gelay waxay tusaysaa soomaaliya in ay saaxadii dunidan ay ku soo laabatay waxay tusaysaa soomaaliya dad botanshiyaal ah oo facaal ah oo dalkooda iyo dadkooda wax u qabanaya inay jiraan waxay tusaysaa soomaaliya inay higsi aragti fog ay leedahay waxay tusaysaa in suuragalnimona ay tahay in la qodo waayo ceelku lagama qodayo biriga waa xirmooyinka badda waaye waxaan isleeyahayne khayraadka haddii lasoo saaro soomaaliya ayadaa waad nabad noqon doontaa insha allah ilaa idinkiisa marka walaalkey waxaan isleeyahay tii aad soo martay caqabadihii aad soo martay caqabada lamid unbaa weeye niyada kheyr u sheeg dalkaana wuu soconayaa wuuna hormarayaa wax inta aad sheegtayna way xalismayaan insha allah haye xareed adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda si soomaaliya ay u soo saarto shidaalka islamarkaana loo dhammeeyo khilaafka gudaha ee jira muxuu xalka ku jiraa waa mahadsan tahay xalku wuxuu ku jiraa in wixii heshiiska lagu ahaa lagu soo noqdo oo muxuu ahaayeeto dastuurkii heshiiska lagu ahaa oo soomaaliya oo dhan ayagu ay isla ansixiyeen oo siddeed boqol iyo konton ergey ay ansixisay in lagu soo noqdo oo markaa la wada hadlo oo xaggee aadaynaa la yidhaahdo madaxweyne xasan sheikh cidna kuma haysato madaxweynenimadiisa ilaahay baana u gartay waana madaxweynihii soomaaliya laakiin asagu yuu iska qaadin darajo ilaahay siiyey asagu yuu iska qaadin anagu marka anigu waxaan odhan lahaa marka waha lagu soo noqdo wixii awal lagu wada socday wax gaara iyo cisaabo gaara waxba ma samayn karayaan mana ku guulaysanayaan waxay wadaan waa haddaan mar labaad baan ku celinaya koox yar oo damacday inay wax samayso oo soomaaliya wax u yeeriso uma yeerin karayso dalkaanu duruufo badan buu soo maray dagaallo sokeeyuu soo maray kale shaki buu soo maray muddaa la dhisayey muddaanu soo wadnay waxaan laga soo shaqaynayey dadku inay is ogolaadaan dadku way is ogolaadeen waa socotay hawshii meeshii ay taagnayd oo awal ay taagnayd oo xasan loogu dhiibay ha lagu soo noqdo intaasaa xalku ku jira xubintii dooda gaabanna maanta inta ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay xareed xasan cali mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya iyo axmed maxamed luqmaan oo bara ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo umahadsan tahay saynab abuubukar oon la socodsiinaysay xubintii dooda gaaban haddana waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha waxaa inoo haya ama faaqidaada ciyaaraha mahad cali xidir oo muqdisho ka soo diray
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinka yimaada magaalada muqdisho galabtana barnaamijkeenan waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida brimier liga seeriyada talyaaniga laligaha sbain iyo bundisligaha dalka jarmalka waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya xuseen maxamed hadaafow oo ka mid a wariyaasha ciyaaraha ee jooga muqdisho muuse cabdi cabdulle oo ah suxufi wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho iyo burhaan cali oo ka howlgala idaacadda ciyaaraha gool ee magaalada muqdisho dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay xuseen maxamed hadaafow oo aan wax ka weydiiyey waxaabii laga bartay kulankii weynaa ee u dhexeeyey kooxaha man united iyo liverpool iyo rikoorkii xalay uu dhigay maxamed saalax xiddiga u dhashay wadanka masar kulankii xalayto ee manchester united iyo kooxda kubadda cagta ee liverpool maxamed saalax ayaa saddex rikoor rikoorkaasi oo runtii uu ka berbereyay ciyaartooy horata u soo martay kooxda kubadda cagta liverpool sida kabtanka kooxda kubadda cagta liverpool stephen gerard oo rikoor oo wakhtigaas oo kala wareegay ciyaaryaankan u dhashay dalka masar maxamed saalax ayaa liverpool rigooro ugu berbereyey dhammaadkii ciyaarta waxaana goolkaasi oo jebiyey saddex rikoor oo runtii uu ku dhigay gudaha garoonka maslax riyada old trafford rikoorka ugu horeeya maxamed saalax wuxuu noqday xidiga goolasha ugu badan ka dhaliya manchester united taariikhda premier leaga asagoo ka dhaliyay kow iyo toban gool wuxuuna rikoorkan uu kala wareegay allen shirer oo manchester united toban gool ayuu horetoo kaga dhaliyey maxamed saalax lix gool oo horyaalka premier leagay ayuu ku dhaliyey garoonka maslax riyada old trafford waa ciyaaryaanka ugu badan ee taariikhda horyaalka ee garoonka maslax riyada old trafford ee ku dhaliya wuxuuna rikoorkan oo ka qaaday kabtankii hore ee kooxda kubadda cagta liverpool stephen gerard oo shan gool ku dhaliyey garoonka old trafford xidiga kooxda kubadda cagta liverpool waa ciyaaryaankii ugu horeeyey ee manchester united shabaqa ka soo taabta afar kulan oo isku xigta oo marti loogu ahaa gudaha garoonka maslaxa riyaday old trafford ee horyaalka maxamed saalax waxa uu dhaliyey ama ka dhaliyey kooxda kubadda cagta redivliska waxay ka dhigaysaa goolkiisii lix iyo tobanaad ee xil ciyaareedkani horyaalka keliya ciyaartooyda kaga horeysa waxaa qaybka ciyaaryahan oli witness ciyaaryahanka la yirahdo oo siddeed iyo toban gool dhaliyey iran haalan oo manchester city ka tirsan oo sagaal iyo toban gool dhaliyey ayaa ka goolal badan laacibkani ka soo jeeda dalka masar kana tirsan kooxda kubadda cagta liverpool muuse horyaalka ingiriiska waa la isku dhegan yahay oo kooxihii waa iska daba yimaadeen arsenal oo kale toddobaatan iyo kow dhibcood ayay leedahay liverpoolna toddobaatan iyo kow ayay la wadaagtaa kooxda arsenal toddobaatan dhibicna waxaa leh kooxda kubadda cagta ee city ee horyaalka ingiriiska markaa fiiriso yaa qaadi kara sanadkan iyadoo kulamo yar ay ka harsan yihiin horyaalka premier leaga fikir ahaantaada waa ku dhowahay v o a runtii horyaalka ingiriis premier leaga waxa uu leeyahay xiisadiisa iyo xamaasadiisa sida aad og tahana meelihii ugu adkaydu marahayaa kooxaha sanadkan isku hayana runtii kalama itaaliyaro marka aad eegto farqiga dhibcaha ama natiijada ilaa ay hadda ay kala haystaan iyada oo ay markaasi harsan tahay kulamo aad u yar min kow iyo soddon kulan ay dheelin toddoba kulana uu harsan koox walba gaar ahaan arsenal iyo liverpool iyo manchester city ani aragti ahaan iyo dhinac walba markii aan ka eego arsenal sanadkan ma aha koox dabdarshidaysa waxaana moodaa in sanadadii hore ay wax ka barteen laakiin weli ma qabi in ay ku guulaysan karto horyaalka premier leaga waa aragtideeda dhinacyo badan markii aan ka eego iyo kooxaha la tartamaayo manchester city sidii looga bartay maaha laakiin lama dhayalsan karo awooddeeda premier leaga tobankii sana ugu dambeeyey ama inta beb guardiola hadda kooxda uu maamulayay waxay ahayd koox aada looga cabsado runtii kuna guulaysatay koobab aad u badan marka macalimu yorgen clob isaguna waxa uu rabaa in liverpool uu qaado koobkiisii labaad oo premier league ah inkastoo barbardhici manchester united uu dhaawac weyn u geystay kooxda islamarkaana hogaanka hadda ay wadaagaan arsenal oo farqi goolala ugu hayso ani ahaan aragtideeda waxa aan qabaa in liverpool ay tahay sanadkan championska england waa sida ay ila tahay markii aan dhinacyo badan ka eega waa mahadsanti ugu dambeyntii waxaan siinayaa burhaan kulamada laga ciyaaray horyaalka talyaaniga ee siri a balka waran isbuucan iyo waxaabay laga diiwaangeliyey mahad waa mahadsan tahay adiga iyo v o a aada idigu mahad celinaya haddaan ku bilaabo horyaalka markaa sidoo kale talyaanigu talyaanigu markaa eegto meel xiisa ayuu marayaa inkastoo kooxda kubadda cagta internationaale ama inter milano lagu magacaabo sanadkan ay cadcaddahay inay ku guulaysan karaan horyaalka maxaa yeelay waxay ku jiraan foom wanaagsan si fiican ay u ciyaarayaan kama marna kooxda ay xifaaltamaan ee deriska ay yihiin ee ac milano oo ayna markaa sidoo kale toddobaadkan ciyaaray guul weyn ayay markaa sidoo kale gaarin weli milan waxaa laleeyahayba wax kasta waa macquulo inter milan ayay markaa sidoo kale ay yeeri karaan weli horyaalka toddobaatan iyo sagaal dhibic waxaa ku hogaaminaysa inter milan lixdan iyo dhibcood ayay leedahay milan yuventus saddexaad fadhisaa bolonya afraad roma shanaad atlanta lixaad sidoo kale napolina toddobaad ayay soo gashay waana kooxda difaacanaysa horyaalka markaa sidoo kale lagu magacaabo zere eeda dalkaasi talyaaniga oo sanadkan xamaasadiisa aada u xiiso badan tahay aada iyo aada ayaad umahadsantihiin intaasayaan kusoo gabagabinayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo ay galabta marti igu ahaayeen burhaan cali macow muuse cabdi cabdulle iyo xuseen maxamed hadaafow inta aan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono dhammaantan isku duban waa mahad cali xadir oo kaga tegaya sidaas iyo soonqaad wanaagsan
aad igu mahadsan yahay mahad xidir oo nala socodsiinaya wararkii cayaaraha haddana kaalmihii qhasiidooyinka
adan sacbada ku hoos dhigne waxaan ku su'aalanayno subxaanu nagaaji aadaa bisha soo nasiyo nagu simi nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigne waxaan ku su'aalanayno sowxaanu
qasiidadaas ayaa u dambeysay idaacaddeenii galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
waa camal siro waa saxibi iyo saakii aakhire yeena sheegine soom ramadaan